galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o edaoo idinkaga imaanaysa washington waa galab arbacaah oo bisha maarsa sanadka labada kun iyo shan iyo labaatanka ay tahay shan waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggan internetka ee v o a somaali com idaacadda galabta ee galabta iyo wararka v o edana waxaa idinla socodsiin doonta sahra cabdi axmed qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeennan galabnimo waxaa ka mida warbixinno ku saabsan khudbaddii uu xalay labada aqal ee koongareeska ka horjeediyey madaxweynaha maraykanka donald trump iyo jawaabtii ay ka bixiyeen xisbiga iyaguna dimuquraadiga
dardartii maraykanku way soo laabatay ruuxdeennii way soo laabatay sharafteenii way soo noqotay kalsoonidii way soo laabatay riyada maraykanku way kobcaysaa waxayna ka weyn tahay kana wanaagsan tahay sidii abid ay soo ahayd
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii madasha haweenka marka waa inaan muujinaa isku duubnaan iyo meel ka soo wada jeedsi iyo sidii aan ku heli lahayn kootada siyaasadda ay ku leeyihiin gabdhaha soomaaliyeed gabdhaha waa inay isku duubnaadaan oo ururada xataa ka qayb galaya doorashooyinka oo gobolka banaadir si ay wada jir ah ay u wajahaan
waxaan kaloo idiin haynaa aad maqli doontaan warbixin ku saabsan maraykanka oo joojiya taageeradii hubka ee uu siin jiray yukrain waxaad kaloo maqli doontaan shir madaxeedkii waddamada carabta ee shalay ka dhacay masar iyo waxyaabihii ka soo baxay xubintii dooda gaabneed iyo qodobo kale balse marka hore waxa aad ku soo dhowaataan warkii dunida oon idiin akhriya isla anigoo ah sahre cabdi axmed safaaradda maraykanka ee magaalada muqdisho ayaa soo saartay digniin amni oo deg deg ah oo ku salaysan xog sirdoon oo ay heshay islamarkaasina la ysku hadlayn karo oo muujinaya wararo dhowaan ka dhici kara soomaaliya oo lala beegsan karo goobo kala gedisan oo ku yaala waddanka kuwaasi oo ku jira garoomada diyaaradaha caalamiga sida garoonka diyaaradda diyaaradaha ee aadan cabdullaahi cismaan ee muqdisho sida lagu sheego qoraalka ka soo baxay safaaradda digniintan ayaa keentay in dhammaanba dhaqdhaqaaqyadii shaqaalaha safaaradda maraykanka la hakiyo ilaa iyo amar dambeeto wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa weli ku adkaysanaysa tala bixinta safarka heerka afraad oo ah ha u safrin sababtoo ah khataraha joogtada ee ka yimaada dhinacyada dembiyada argagixisada kacdoonka gudaha khataraha caafimaadka afduubka iyo sidoo kaleeta burcadbadeednimada digniintani ayaa waxa ay si deg deg ah uga digaysaa muwaadiniinta maraykanka inay u safraan soomaaliya sida ay sheegtay wasaaradda waxaa safaaraddu sida ay war-saxaafadeedka ku sheegtay kooxaha argagixisada waxa ay sii wadaan ayay tiri qorsheynta afduubka qaraxyada iyo waxyeelada kaleeta waxaayna inta badani dhacda iyada oo aanan lasii sheegin weeraradaas inay dhacaan meelaha la beegsan karo waxaa ka mida ayaa la yiri sida safaaraddu ay sheegtay garoomada diyaaradaha dekadaha xarumaha dowladda iyo kuwa milatariga hoteelada maqaayadaha iyo xarumaha kaleeto ee ganacsiga oo ay ku badan yihiin dadka reer galbeedka kolonyada gaadiidka ciidamada dowladdu ay leeyihiin ayaa la yidhi iyagana in la beegsan karo goobaha milatariga iyo safaaradaha shisheeyaba noocyada weeraradan ayaa la filan karaa waxaana ka mid a ayaa la yidhi qaraxyo lagu soo xiray baabuur islamarkaasina weerarada ismiidaaminta ay qayb ka yihiin ama toogasho lala beegsado shakhsiyaad gaara iyo hoobiyaal intaba iyada oo khatarta ay sii kordhaysa ayaa safaaradda waxa ay xusuusisay muwaadiniinteeda inaysan ka bixin adeegyada deg dega ah maadaama aysan soomaaliya isku halleyn karin xafiiska qunsuliyadeed oo rasmi ah waxaa safaaradda maraykanku ay ku boorisay muwaadiniinta maraykanka ku sugan soomaaliya gaar ahaana muqdisho inay muujiyaan feejignaan sare iyo taxadar digniinta maraykanka ayaa timid iyadoo toddobaadyadii lasoo dhaafay ee dagaallo xoogan oo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo al-shabaab ay ka socdaan deegaano ay ka mid tahay gobolada shabeellaha dhexe oo gaar ahaan gobolka shabeellada dhexe oo darisla ah magaalada muqdisho madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa khudbadiisii ugu horreysay koongareeska habeennimadii xalayta u jeediyey labada aqal madaxweynuhu waxa uu ku baaqay isagoo markaasi ku bilaabaya khudbadiisa xalayto america way soo laabatay trump ayaa waxaa xukuumaddiisu ay wax badan ka qabatay arrimo ka badan afartan iyo sideed maalmoodkii gudahood ay xukunka haysay wax badan oo ay ka mid yihiin markaasi xukuumadda ay ku samaysay afar sano ama siddeed sano waana bilow keliya ilaa iyo haatan waxa uu saxiixay toddobaatan iyo lix amar fulineyd kuwaasi oo qaarkood wajahaya loolan maxkamadeed trump waxaa sidoo kaleeto uu liiska ku daray dhowr ka mid a amaradiisa fulineyd oo ay ka mid tahay in uu uga dhawaaqay xaalad deg deg ah xadka koonfureed ee dalka isagoo u diray ciidamada maraykanka iyo kuwa xuduudaha si ay markaasi u joojiyaan waxa uu ku sheegay duulaan dalka lagu soo qaaday sida uu yiri madaxweyne donald trump ayaa waxa uu ugu baaqay xubnaha xisbiga dimuqraadiga inay u codeeyaan cashuur dhimista lagu sameynayo qorsheynayo inuu sameeyo ayaa la yiri waxa uuna hubaa sida uu yiri inuu u codeyn doonaan dhimistaasi xubnahaasi xisbiga dimuqraadiga sababtoo ah haddii kaleeto ma rumaysni ayuu yiri in dadka marnaba ay idinsoo dooran doonaan xafiis mar kaleeto trump waxaa sidoo kaleeto uu xusay in ay markaasi ka baxday heshiiskii cimilada ee baris dowladda maraykanka oo uu ku tilmaamay mid cadaalad darro ah waxaa kaleeto uu sheegay in ururka caafimaadka adduunka uu ugu yeerayo musuq maasuq ay ka baxeen kaalmadii ay siin jiraan iyadoo golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobeyna uu ku sheegay kuwo kasoo horjeeda danaha maraykanka oo ay tahay in ay faraha kala baxayaan askarta koonfurta suudaan ayaa isku gadaamay guriga madaxweyne ku-xigeenka riyeg mashar caasimada jubba arbacada maantay taa waxaana la xiray dhowr ka mida dadka sida dhow ugu dhowdhowaa kadib markii kooxo hubaysan oo isaga taabacsan ay cagta mariyeen saldhigyo ciidan oo ku yaala waqooyiga wadankaasi masher ayaa loolankiisii waxaa siyaasadeed uu kala dhexeeyey madaxweyne ku-xigeen waa madaxweynaha dalkaasi silva kiir kaasi oo qarxay dagaal sababayna inuu qarxo labadii kun iyo sideed iyo tobankii kaasoo dhexmay isaga iyo kiir markaasina dagaal sokeeya isu bedelay oo muddo shan sano ah ka socda waddankaasi oo ay ku dhinteen in ka badan afar boqol oo kun oo qof taliya ku-xigeenka ciidamada waddankaasi iyo sidoo kaleeto wasiir daacad u ah ayaa talaadadii waxaa lagu xiray dagaalka ka socda waqooyiga xilli xulufada masheer iyo wasiirka batroolka ee dalkaasina ayagana la xiray maanta oo arbaca ah islamarkaasina ilaaladiisa iyo xubno qoyskiisa ka mid a xarigaasi lagu daray ilaa iyo haatan lama sheegin sababta hase yeeshee wakiilada reer galbeedka ee dalkaasi ayaa toddobaadkii hore ku booriyey hogaamiyaasha inay dejiyaan xiisada ka jirta wadankaasi curdunka ah ee koonfurta suudaan warkii dunidana waa naga intaa aan ku bilowna ee madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa habeennimadii xalayto waxaa khudbad uu ka jeediyey kulan wadajir ah oo ay lahaayeen labada aqal ee koongareeska dalkan maraykanka waxaa madaxweynuhu u ammaanay tallaabooyinkii ay dowladdiisa qaaday si ay u soo dhisto dhaqaalaha waddanka federaalka ee heerka federaal ah cashuuraha cashuur celiska ah oo uu kusoo rogay dalalka dariska ah ee xiriirka ganacsi u kala dhexeeya dalkan maraykanka iyo cadaadis ay dowladdiisa saarayso ukraine si loo xoojiyo dagaalka ay kula jirto ruushka islamarkaasina loo joojiyo dagaalkaasi oo muddo soo socday intii trump uu hadlayay ayaa xildhibaanada dimuqraadiyiinta ah waxa ay si cad u muujiyeen sida ay uga soo horjeedaan isaga madaxa xafiiska v o eda ee aqalka cad ee dhinaca wararka batsi wadagaskuara ayaa warbixintan diyaarisay waxaa soo jeedinaya maxamed cabdi xasan sandheere khudbaddii madaxweyne donald trump ee xalay waxay ahayd tiisii ugu horraysay ee uu ka jeediyey kulan wadajira oo labada aqal ee koongareesku ay yeesheen kadib markii uu mar labaad xafiiska la wareegay labaatankii bishii janawari dardartii maraykanku way soo laabatay ruuxdeennii way soo laabatay sharafteenii way soo noqotay kalsoonidii way soo laabatay riyada maraykanku way kobcaysaa waxayna ka weyn tahay kana wanaagsan tahay sidii abid ay soo ahayd laakiin wax yar kadib markii uu hadalka bilaabay xildhibaan al green oo ka tirsan dimuqraadiyiinta lagana soo doorto gobolka texas ayaa bilaabay inuu ku qayliyo in trump uuna wax sharciyada u haysan jarista daryeelka caafimaadka ee medikaid oo ah barnaamijka dowladda ee daryeelka caafimaadka siiya dadka dakhligoodu hooseeyo al green ayaa markii dambe laga saaray howlkii ay khudbaddu ka socotay trump waxa uu tacriifado culculus talaadadii ku soo rogay shiinaha iyo labada dal ay dariska yihiin ee mexico iyo kanada waddamadaas oo ah saddexda la ganacsade ee ugu waaweyn maraykanka ayaa ku hanjabay inay ka argudan doonaan arrintaasi oo keentay in suuqyada maaliyaddu ay hoos u dhacaan cabsi laga qabo dagaal ganacsi oo cusub oo bilaabma sare u kac yar baa jiri doona balse taas waan ka soo kabsan doonnaa ma badnaan doonto horraantii toddobaadkan trump waxa uu hakiyey gargaarkii milatari ee ukrain kadib kulan la ysku buuqay oo uu aqalka cad kula yeeshay madaxweynaha ukrain valadimir selonski kaasi oo ku saabsanaa heshiis u oggolaan lahaa maraykanku inuu helo macdanaha uu noocooda adduunka ku yaryahay ee yukrain tani waxay qayb ka tahay dadaalkiisa uu kiyef ugu cadaadinayo inay oggolaato heshiis lagu soo afjaraya dagaalka ay kula jirta ruushka inta kulankii yukrain lagu jiray waxaan wadahadallo dhaba la wadnay ruushka waxaan ka helnay tilmaamo xoog badan oo muujinaya inay diyaar u yihiin nabadda senator elisa slatkin oo ka tirsan dimuqraadiyiinta lagana soo doorto gobolka michigan ayaa si adag uga jawaabtay hadalkii Trump.
And that scene in the Oval Office wasn't just a bad episode of reality TV. It summed up Trump's whole approach to the world.
Falka ka dhacay aqalka cad ma ahayn oo keliya dhacdo la mida barnaamijyada TV-ga ee wuxuu muujinayaa sida Trump uu la macaamilo dunida. waxa uu jecel yahay inuu jaal la ahaado kalitaliyayaasha sida Vladimir Putin halka uu cadaawad u muujinayo kuwa nagu dhow sida Canada. dimuqraadiyiinta qaarkood ayaa muujiyey siday Trump uga soo horjeedaan iyagoo soo xidhay dhar midabkoodu uu basali yahay si ay u diidaan siyaasadaha trump oo ay ku sheegeen inay dhibaato u keenayaan haweenka iyo qoysaska sidoo kale waxay siteen calaamada ay ka mid tahay mid ay ku qornayd maask waxbuu xaday taasoo la xidhiirta qorshaha uu maalqabeenka elon mask ku dhimayo dowladda federaalka isagoo joojinaya qandaraasyada dowladda shaqadana ka fadhiisinaya kumanaan shaqaalaha federaalka ah shaqaalaha federaalka ee ka hor yimaada isbeddelkan islamarkiiba waa laga eryi doonaa shaqooyinkooda waayo waxaan nadiifinaynaa meelaha ay biyuhu fadhiyaan mar kale slotkan ayaa arrintaasi ka jawaabtay haddii aad doonaysid inaad yarayso lacagta lumaysa waan kugu caawinayaa laakiin isbeddelka noocaanahi uma baahna fowdo ama in khatar la ina geliyo xilka laga qaadayo shaqaalaha ka shaqeeya ilaalinta hubka nukleyerka badbaadinta diyaaradaha iyo cilmibaadhayaasha daawada kansarka kadibna dib loogu yeedhay laba maalmood kadib ma aha maamul wanaag trump waxaa isku ammaanay hoosudhaca ku yimid tirada muhaajiriinta sharci darrada ah ee ka soo tallaabaya xadka koonfureed ee maraykanka saxaafadda iyo dimuqraadiyiintu waxay lahaayeen waxaan u baahan nahay sharci cusub oo xadka lagu sugo laakiin waxay noqotay in waxa keliyaan u baahnayn uu ahaa madaxweyne cusub sawirka khudbaddii xalay waxaa laga arkayey marwada madaxweyne trump melania oo ay ag fadhiyaan dad ajendaha trump xoojinaya waxaa ka mid ahayd gabadh ka soo horjeeda ciyaartooyda ragga ah ee jinsigooda dumarka u beddelay ee ka qayb qaata ciyaaraha haweenka iyo qoyska qof dumara oo la sheegay inay ku dhimatay gacanta qof aan maraykanka sharci ku lahayn trump waxa uu mar kale ku celiyey baaqiisa ah in maraykanka uu la wareegi doono kanaalka banama iyo jasiiradda greenland hase yeeshee ma uuna soo hadal qaadin qorshihii ahaa masaafurinta falastiiniyiinta iyo la wareegista khaza khudbaddiisu waxay socotay muddo saacad iyo afartan daqiiqo ah taasoo ka dhigaysa khudbaddii ugu dheerayd ee uu madaxweyne maraykanka soo maraa ka horjeediyo xubnaha koongareeska
maxamed cabdi xabsan aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay warbixintaasina asaga ayaa noo soo koobayay dhinaca kalena khudbaddii xalay madaxweyne donald trump waxay ahayd mid siinaysay fursado uu kula hadlo dalkan maraykanka dadweynihiisa iyo xubnaha labada aqal ee koongareska ee maraykanka waxa uuna sidoo kale soo bandhigay aragtidiisa iyo sida uu doonayo inuu u ekaado ameerikada haatan uu madaxweynuhu ka hadlayo haddaba ahmiyadda khudbadda noocan ay u leedahay maraykanka waxaa nala falanqeynaya xaashi shaafi oo ka mid a hogaamiyaasha bulshada soomaalida ee gobolka minnesota kana faallooda arrimaha maraykanka maxamed colaal xasan ayuuna u warramay intii khudbadaasi ay socoto xalay runtii waa markii ugu horreysay oo wuxuu ahaa kulan taariikhi ah oo madaxweynaha uu codsaday in uu aqalka labada aqal inuu ka horjeediyo khudbad cajiib oo taariikhi ah oo runtii sida caadada ahayd waxay ahaan jirtay sanadlaha wax la dhaho state of union madaxweynaha inuu ka jeediyo khudbad labada aqal tan laakiin waa soo hormartay oo tiina way dhiman tahay dabcan tan asaa codsaday oo marka waa taariikhi bay ahayd oo khudbad aan hore u jiri jirin bay ahayd meelo badanna wuu ka hadlay wuxuu ka hadlayay arrimaha siyaasadda gudaha iyuu wakti badan geliyey oo uu ka hadlay xagga hadday noqon lahayd maxaan ku dhahaa lacagihii uu ka jaray hay-adihii caalamka ahaa sida hay-adii weyneeda la odhan jiray isheeg u s aidka oo kale lacago badan uu ka jiray lacagahaasuu halhal u sheegay meelihii kala aadeen inay ahayd meelo munaasiba ah lacag ahaanna qiimaha ay ahayd nagu sheegay waxaa ka mid a waxyaabaha uu jeediyey shuruucdii uu bedelay oo ahay shaqaalihii dowladda bannaan ka shaqeynayay inay gudaha inberson usoo galaan xafiisyadooda ay yimaadaan kuwa imaan waayana uu shaqo ka joojiyey wuxuu sheegay inuu abuuray department cusub oo la yidhaahdo dodg oo ah department of government official officialcy oo ninka la yidhaahdo elon musk uu hogaamiyo isagana goobta joogay caawa runtii wuxuu ka hadlay canshuurihii caalamka uu kusoo rogay sida hadda canada iyo mexico china kuwo badan oo kalena ay soo socdaan bishii avril koodeeda ama labadeeda taasna waxyaabaha oo aada carabka macnaha uu ku adkaystay bay ka ahayd inuu inuu waddanka isbeddel weyn uu gelin doono xag dhaqaale hadday noqon lahayd iyo xag siyaasad hadday noqon lahaydba waa gartay marka khudbadda noocana oo madaxweyneyaashu ay jeediyaan taariikhda dalka maraykanka markaad eegto ahamiyad intee leegay u leedahay dadka maraykanka iyo siyaasadda maraykanka wallahi waxay ahayd khudbo caalamka dhan maanta la daawanayo maraykan qof waxaan filayaa dad badan intii awoodo gurigooda jooga ama ka daawanaya baabuurta ayagoo wada maanta waxay ahayd idaacad aada loo wada daawanayay la dhegeysanayay ay taariikhina ah sababta badanaa saan hore u sheegay waxaa dhici jirtay maalin la dhaho state of union oo madaxweynaha uu u yimaado labada aqal khudbadda ka horjeediyo sanadkii laha mar dhacda tan marka waxay ahayd mid ka duwan tii oo laisleeyahay waa taariikh cusub laftigeed marka aad bay saameyn weyn ugu yeelanaysaa maraykanka maanta khudbadiisa waxaa la dhegeystay in badan lixdii wiig oo lasoo dhaafay waxyaabihii uu qabtay oo dhan buu ka hadlayay iyo waxyaabaha soo socda waa gartay marka xisbiga dimuqraadiga ayaad inta badan taageersan tahay oo siyaasadahooda aad u janjeertaa madaxda bulshada soomaalida ee gobolka minnesotana waad ka mid tahay siyaasadda maraykankana waad falanqaysaa markaad fiirsatay khudbaddii caawa aad eegeysay aqalka kongareska ee labada aqal xubnihii fadhiyey ee dimuqraadiyiinta iyo republicanka ahaa dareenku siduu ahaa markaad fiiriso gudaha aqalkii oo madaxweynaha khudbadda ka jeedinayay wallahi waa u jeeday sida kolley caalamka aan saan wada daawanaynaa dhammaanna wada ognahay xisbiga dimuqraadiga gedi ahaan dhinaca midigtiisay fadhiyeen xisbiga republikaanka dhinaca bidixday fadhiyaan markuu gudaynayay kuwa xisbiga dimuqraadiga gedi ahaan marna ma aysan istaagin shacabna uma aysan sabcinin waayo waxyaabaha uu ka hadlay oo dhan oo uu sameeyey lixdii wiilgola soo dhaafay wax dhaawacaysay u arkeen inay tahay taariikhdii soo jiritaanka waddankan iyo dimuqraadiyadda waddanka meel uga dhacaysa waxyaabaha qaar waa laga yaabaa inuu ku saxsan yahay laakiin waxyaabo badan oo ka mid ah waxay u arkaan inay tahay waxyaaba inna haba yaraatee aan nolosha maraykanka qiya qiimo u lahayn balse dhibaato usoo zaa'idinaysa waddankan waa gartay marka markaad fiiriso siyaasadda maraykanka ee xilligan hadda la joogo iyo aragtida dunidu ka qabto maxaa isbedeloo ku yimid ay kula tahay adoo ka fiirinaya wixii madaxweyne donald trump caawa uu ka hadlay iyo wixii baryahan warbaahinta maraykanka aada uga hadlaysay runtii waxaa hadda ayaan darro ah maraykanka wuxuu ahaa runtii taariikhiya marka dib loo firsho waddanka caalamka hogaamiyuu ahaa haddana waxaa u malaysaa in taasi lixdii wiigoo lasoo dhaafay gudaheedii dib u dhac uu ku yimid dhaawac weyn uu ku yimid maraykanka inay wadamo badan ay kalsoonadiisa ay lumiyeen tusaale waxaa kugu filan markuu yimid madaxweynaha ukraine sidii uula hadlay isla markiiba go-aan bay ka qaateen yurub waana si deg deg waa si ku qabteen ingiriiska waxaa u malaysaa marka inay wadamo badan oo caalamka ah wax badan oo ay ka filayeen ay ka waayeen isbedelkii iyo leadershipkii laga rajeynayana maraykanka laga laayahay waxaa laga yaabaa taasna saameyn weyn inay maraykan ku yeelato uu noqdo maraykan waddan keligii meel u taagan wadamadii uu saaxiibka la ahaa dhanna uu ka hor yimaado siyaasadiisa ay ka hor timaado macnaha marka waxaan u arkaa isolation inay gelin karto waddanka
xaashi shaafi oo ka mid a hogaamiyaasha bulshada soomaalida ee gobolka minnesota kana faallooda arrimaha maraykanka oo khadka telefoonka ugu warramayey maxamed colaad xasan ayuu kaasi ahaa dhegaystayaal weli waxaynu ku guda jirnaa wararka iyo warbixinada ku salaysan khudbaddii xalay madaxweynaha uu jeediyey ee dhinaca kaleeta waxaa sida caadada u ah siyaasadda maraykankaba xisbiga mucaaradka ah ayaa waxa ay jeediyaan khudbad ay uga jawaabaan hadaljeedinta madaxweynaha xilka haya uu ka horjeediyo koongareska khudbaddii jawaab celinta xisbiga dimuqraadiga xalay waxa ay ku xuseen amaba markaasi ka hadashay elisa slatkin oo iyadu ah senator laga soo doorto gobolka michigan islamarkaasina haatan ku jirta sanadkeedii koowaad ee muddaxileedkii ugu horreeyey ee aqalka sanadka nuur xasan nuur ayaa soo koobaya warbixinteedii elisa slotkin oo in ka badan toban sano ka soo shaqaysay amniga qaranka haddana muddo ku siman laba bilood ah xildhibaan ka tirsan aqalka senadka ayaa jeedisay khudbad socotay muddo toban daqiiqo ah dimuqraadiyiinta ayaa u doortay inay codkooda ku hadasho una jawaabto madaxweyne trump hogaamiyaha xildhibaanada laga tirada badan yahay ee dimuqraadiyiinta ee aqalka senadka shaak shumer ayaa isladkan ku ammaanay inay tahay xidig u soo baxayo xisbiga mucaaridka ah ee dimuqraadiga isladkan oo khudbadda ka jeedisay magaalada wyandod ee gobolka michigan oo ay ku nool yihiin bulsho u badan dabaqadda shaqaysa ee gobolkaasi ayaa khudbaddeedii jawaabta dimuqraadiga diiradda ku saartay tallaabooyinka uu sida dhaqsaha ah uu horey ugu qaaday trump toddobaadyadii koowaad ee muddaxiliedkiisa labaad ee kale ah dhinacyada dhaqaalaha socdaalka iyo siyaasadda arrimaha dibadda slotkan ayaa u sheegtay shacabka maraykanka in siyaasadaha madaxweynaha maraykanka ay saameyn ba-an ku yeelan doonaan qayb walba oo ka mid ah noloshooda waxay sheegtay in siyaasadda dhaqaalaha madaxweyne trump aysan caawinayn shacabka maraykanka balse ay u danaynayso muwaadiniinta hodanka ah ee maraykanka maray ka hadlaysay tacriifta uu maamulka madaxweyne trump dul dhigay dalalka deriska la ah maraykanka iyo sicir bararka ayay sheegtay qiimaha qutul daruuriga ah ee dukaamada iyo kirada guryaha in ay kor u socdaan islamarkaana uusan madaxweynaha soo saarin qorshe uu arrintaasi kula tacaalayo tacriifta kanada iyo mexico la saaray ayay ku sheegtay mid dhaawacayso shacabweynaha maraykanka islamarkaana sare u qaadayso qiimaha tamarta bilaabaysana dagaal dhanka ganacsiga ah oo ugu dambeyntii dhaawici kara warshadaha iyo beeraleyda maraykanka senator slotkin ayaa sidoo kale hadallo kulul u jeedisay bilineerka hogaamiya waaxda tayeynta hay-adaha dowladda federaalka elon musk waxay tidhi ma jiraa qof maraykanka jooga oo ku qanacsan mask iyo kooxda la shaqayso oo ay ku sheegtay labaatan jiro isticmaalaya kombiyuutaradooda si ay u helaan bay tiri canshuur celinta macluumaadka caafimaadka iyo xisaabaadka bankiyada muwaadiniinta maraykanka waxaan u baahannahay dowlad hufan ayay sii raacisay senator slotkin oo ah afartan iyo sideed jir horey ula soo shaqaysay hay-adda c i e da ayaa khudbaddeeda ku soo gebagabaysay baaq ay u dirtay shacabka maraykanka iyadoo uu ku boorisay in shacabku ay la xisaabtamaan madaxda iyo mudanayaasha ay soo doorteen oo ay iyada ku jirto in ay aadaan xarumaha siyaasadda oo ay dalbadaan in kuwa soo doortay ay tallaabo qaadaan warbixintii uu soo koobayay nuur xasan nuur bukhaari oo ku salaysneed jawaabta ay bixiyeen xisbiga dimuqraadiga ayaanu intaasi kaga gudbeynaa haatana dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii madasha haweenka waxaa muqdisho kasoo dirtay wariyaha v o eda seenab abukar maxamed
kulanti wanaagsan iyo ramadaan kariim dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka madasha haweenka waxa uu toddobaadkan ku saabsan yahay xuska siddeedda maarso ee maalinta haweenka maalinta sabdida oo ku beegan siddeedda bisha maarso waxaa dunida oo dhan looga dabaaldegayaa maalinta haweenka adduunka waana xus sanadla ah oo sanad walba lagu eego xuquuqda haweenka caqabadaha horyaalla haweenka iyo waxyaabaha u suurtagalay amaba ay hiigsanayaan haweenka soomaaliyeed ayaa la tilmaamay inay aada ugu badan yihiin shaqooyinka hoose balse aanay aada uga dhex muuqan golayaasha siyaasadda iyo shaqooyinka sare ee maamulka hay-adaha dowladda iyo kuwa madaxa bannaan amaba gaarka loo leeyahay waxaa barnaamijka toddobaadkan marti ku ah oo aan ku waraysanaynaa doctoreysa luul maxamed sheekh cusmaan oo madax ka ah ururada u dooda xuquuqda haweenka oo fadhigoodu yahay magaalada muqdisho doctoreyse luul marka hore kusoo dhawow barnaamijka madasha haweenka ugu horeyn waxaad ka warantaa dabaaldega sanadkani waxa uu kaga duwan yahay sanadihii hore iyo halkudhigga sanadkan ee sideeda maarso bahda b o eda saynab waa ku salaamay waa doctor isaluul maxamed sheekh oo kasoo hadlaysa magaalada muqdisho kana mid ah hablaha uu ololeeya siyaasadda iyo ganacsiga gabdhaha soomaaliyeed sanadkan waa sanad gabdhaha ay soo mareen crisis fara badan oo dhowr nooc ah ay soo mareen gabdhaha soomaaliyeed laakiin aan rajaynayno in aan wadajir iyo annagoo gacmanka ishaysana aan ka baxno waddankeeni u baahan yahay in gabdhaha ay isku duubnaadaan ay waxqabtaan ka qayb galaan siyaasadda iyo waxqabadka waddanka ay qayb ka qaataan wadanka marxalado oo wuxuu marahayaa oo ad adag oo doorasho ay fooda nagu soo hayso sanadka soo socda sanadkan nagu hayaan doorashadii degmooyinka oo aan anaga ka tirsannahay specially degmada banaadir gobolka banaadir aan ka tirsannahay marka waa howlo oo gabdhahana mar kasta qaybta ay ka leeyihiin siyaasadda aanan laga siinin marka waa inaan muujinaa isku duubnaan iyo meel kasoo wada jeedsi iyo sidii aan ku heli lahayn kootada siyaasadda ay ku leeyihiin gabdhaha soomaaliyeed marka sidaa daraadeed waan ku leeyahay gabdhaha waa inay isku duubnaadaan oo ururada xataa ka qayb galaya doorashooyinka oo gobolka banaadir si ay wada jir ah ay u wajahaan waan gartay sanadkan waxaad xoogga saaraysaan in la muujiyo waxqabadka haweenka iyo waxyaabaha u hirgalay ee guulaha ah marka laga yimaado dumarka shaqeeya dumarka lafdhabarta dhaqaalaha ah ee wadanka ma jirtaa guulo badan oo sanadihii hore higsanayeen oo sanadkan ay gaareen haweenka ma jiraa ood xusi karto saynab haddaan kuu sheego haweenka soomaaliyeed haddii aad dib u fiiriso sanadihii hore iyo sanadkan marka aad fiiriso wixii ay gaareen guulahooda guulo laga sheekeyn karo ma ahan guulo la taaban karo meel kasta oo ganacsi oo ka jiro oo soomaaliya ama dibadda wax la taaban karo oo waxay ka gaareen oo la tilmaami karo dhinaca warshadaha ha noqoto dhinaca siyaasadda ha noqoto waxqabadka ha noqoto ka qaybgalka siyaasadda wadamada xataa oo diaasborada ay gabdhaha soomaaliyeed ay ku sugan yihiin waxay ka gaareen guulo aad iyo aada u waaweyn warshado ganacsiyo siyaasado waxyaabo oo aanan la soo koobi karin ayay dumarka ay ka gaareen soomaaliyeed oo aan isleeyahay haddii aan wadankii ku ciilanahay oo wadankii space fiican oo u qalma aanan dumarka la siinin wadamada ay joogaan ama ay degan yihiin guulo waaweyn ayay ka gaareen waan gartay doctoraysa luul maadaama sanadkan dib u eegteen guulaha haweenka laakiin inta badan soomaaliya meelaha lagu dhaliilo waxaa ka mid ah boqolkiiba soddon inaanay soo gelin haweenka golayaasha kala duwan ee dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada golaha wasiirada oo ay ku yaryihiin maxaad arrimahaasi u malaynaysaa inay sabab u yihiin maamuseynabay waxaa sabab u ah isku duubnin la-aanta haweenka haweenka iskuma duubna isma rabaan kuwa golayaasha ilaahay nasiibka u siiya gala ma rabaan in ay u doodaan ama ay gacan siiyaan gabdhaha kale ee raba in ama ay tartamaan ama ay siyaasadda ay ka qayb galaan qabiil iyo waxaa weli nagu dambeeyey eex iyo waxyaabo oo aanan weli aysan soomaaliya aysan ka korin haddii gabdhaha ay ayaga isku duubnaan lahaayeen isku duubnida hadaaye aan kaaga jawaabay oo ay meel kasoo wada jeesan lahaayeen oo midii wax rabta ay istaakulayn lahaayeen dhaqaale ama xoog ama ay taakulayn lahaayeen meel bay gaari lahaayeen laakiin waa dad ayaga aanan israbin oo aanan hore isu wadin waayo marka maadaama ay midba midka kale aysan rabin xataa marmarka qaarkood in ay siyaasadda soo gasho iyadoo isle ama siyaasadda kaa saartaa ayaa haddana aysan isku isku isku aloolfiyoobeen marka aniga baaqa aan soo jeedinayo sanadkan isku duubni waxaa weeye isku duubni baa meel lagu gaara gabdhaha hadday isku duuban yihiin oo aysan ayaga isciilaynin oo aysan ayaga isfaquuqayn oo ay ayaga iskala saaraynin waxaan aaminsanahay inay meel fog fog fog ay siyaasadda ka gaari lahaayeen marka talada aan gabdhaha sanadkan siinayo ku aadan sideedda march waxaa waaye isku duubni baa meel lagu gaaraa gabdho kuwa golayaasha noogu jira ha ku dadaalaano inta bannaanka joogta inay gacan siiyaan caqabadaha haweenka ee ka hortaagan meelo badan inay ka muuqdaan waa wax soo jireen ah muddo dheer baad kusoo jirtay arrimaha haweenka maxaad ka qabateen arrimahaasi ma isku daydeen maxaase idinka hirgalay marka wax la raadinayo waxaad moodaa saynab maamo inaan kulli isku mowqif nahay gabdhaha soddonka ha la gaarsiiyo gabdhaha waxa loo qabto gabdhaha meelha kasoo wada jeestaano laakiin marka ay runta ay gaarto oo qof kastaba kursigii ou rabo ou helo ma ahan in uu dib u xasuusanayo ballanqaadyadii iyo wada shaqayntii iyo dagaalkii lagu ballamay ma xasuustaan gabdhaha usually marka waxaan gabdhaha ka codsan lahaa hadda siyaasadda nagu matela ooma baarlamaanka ku jira ama golaha wasiirada ku jira xukuumadda in ay ballanqaadyadii iyo wada shaqayntii iyo waxyaabihii ballanqaadka ahaa ee naga dhexeeyey inay dib u fiiriyaan maxaa yeelay waxaad moodaa qof kasta markii ujeedkiisii iyo wixii uu rabay uu gaaro in uusan dib u xasuusanaynin kuwii uu kasoo tegay oo weli bannaanka jooga marka gabdhaha talada aniga aan siinayo ama caqabadaha na haysta annagaa isugu wacan annagaa isaga koow ah maxaa yeelay annagaa qof qof kala raba inuu hore u jiidaa aysan jirin marka gabdhaha waxaan u jeedinaa baaq oo na matala oo golayaasha kala duwan nagu matala baaqaan u jeedinaya sanadkan munaasabadda sideedda maarch waxay tahay ha iloobina kuwa aad gadaal ooga soo tagteen oo weli idin sugaya ha iloobina wadajir ayaa wax lagu gaaraya dowladda hore waxay u sheegteen muddo xileedkeeda kadib in doorasho qof iyo cod ah ay dalka ka qaban doonto adigaba waad xustay in meelaha ugu soo horeeya ay ka dhici doonaan inay banaadir ugu horeyso sidee haweenka ku sugan gobolka banaadir ugu diyaargaroobeen doorashooyinka dhacaya iyo ka qeybgalka siyaasadda ma jiraa aragti midaysan amaba qorshe doorashooyinkaasi idinka degsanka haween ahaan ma jiro ilaa hadda iima muuqdo doorashada hadda juun fooda nagu soo haysa wax u diyaargaroow ah oo weyn in uu ka jiro gobolka banaadir laakiin waxaan rajaynaynaa in ay aan isu soo baxno oo si degdega bacdal ramadaan aan bilowno dhaqdhaqaaqii nagu gudboonaa nagu habboonaa si aan u gaarno mowqifka iyo ujeedka aan leenahay waxaan leenahay ujeed fog waxaana rajayneynaa in ay doorashadanayto ay noqoto mid oo gabdhaha ay isku duubni iyo meel ay kasoo wada jeestaan ka qaybgalka gabdhaha gobolkana in ay yeelato xoog loo baahan xoog nagu filan oo aan meel ku gaari karno in aan yeelano oo aan isku duubni aanaan muujino baaqa aan gabdhaha u diraayo sideedda maarjan waxa waaye gabdhow aan isugu soo baxno doorashadan aan isku garab galno aan qaybtii nagu habboonayd aan ka qaadano dagaalkaanito aan meel kasoo wada jeesano waa muhiim in aan ka muuqano special doorashooyinka gobolka maxaa yeelay gobolka ayaa laga gaaraa tragaardo hiigsiga ugu weyn waxaa laga gaaraa waxay kasoo bilaabataa hoos waxay kasoo bilaabataa gobolka marka aan hiigsigaaseyto aan hiigsano meel fog si aan ku gaarno meesha iyo waxa aan rabno iyo ujeedkeenna sida aan ku gaarno isku duubni baa meel lagu gaaraa marka dhinaca kale laga eego haweenka soomaaliya waxaa la sheegay inay aada ugu badan yihiin shaqooyinka hoose balse aanay aada uga dhex muuqan golayaasha siyaasadda iyo shaqooyinka sare ee maamulka hay-adaha dowladda iyo kuwa madaxa bannaan amaba gaarka loo leeyahay maxay tahay caqabada hortaagan in guud ahaan meelahaasi ay kasoo muuqdaan saynab waxaa keena in gabdhaha shaqooyinka waaweyn aysan gelin waxaa u sabab ah tacliinta oo gabdhaha marka ay yaryihiin lagu ciilo gabdhaha lama siiyo waxbarashada ragga la siiyo gabdhaha lama siiyo marka gabdhihii waxay kusoo baxayaan waxay qaadanayaan waxbarashadoodii ayaa yaraanayso marka ay waxbarashadoodii ay yaraatana shaqooyinkii ay wiilasha ay xaq iyo xaq u lahaayeenoo wiilashii keliyaha unbaa helaya maadaama aysan gabdhihii aysan helin tacliin ku filan oo ay ku gaaraan shaqooyinka qaarkood waxyaabaha laga faa'iiday qarxii soomaaliya waxay noqotay in gabdhihii ay u helaan jaanis in ay helaan waxbarasho ka fiican midda ragga maxaa yeelay ragga inta badan oo dibadaha aaday wax ma baranin waxa waxbartay dibadda markii loo baxay waxay noqdeen gabdhihii marka waxaad noo soo noqon doona haddii ilaahay yiraahdo gabdho mutacalimiina waxbartay qiimo badan leh ayaa noo soo noqon doona kuwaas ayaa dabooli doona baahida iyo iyo iyo yaraanta gabdhaha maanta oo lack of educationka maanta haysta kan gabdhaha ayaa dabooli doona sidaa calaa daraaddeed ayaan waxaan aaminsanahay in gabdhaha ay gaari doonaan hiigsiga ay qabaan iyo waxa ay rabaan inay waqtiyada soo socoto in ay gaari doonaan ayaan aaminsanahay gabagabada barnaamijkan isla soo gaarnay doctora saluul maxaa laga baran karaa sanadaha soo socda caqabadihii jiray maadaama horey xubinnimo baarlamaan aada usoo tartantay doorashooyinkii dalka ka qabsoomay waxaa noo sahlanaan doontaan zaynab ay aaminsanahay maamo in aan sanadahan inooga duwanaato sanadihii hore maadaama aan ku imaanayno maadaama aan ku imaanayno ee xisbiyo in caqabadihii hore oo jiray in ay naga yaraan doonaan ayaan rajaynaynaa maxaa yeelay caqabadaha ugu weyn waxay ahayd tartanka oo shaqsiga gabdhaha ay ku galayeen ayaa lagu ciilahay marka aan hadda aan one man one vote la aado gabdhihii ka qaybgalkoodii siyaasadda ay hogaaminayaan xisbiye ay hogaaminayaan waxaan rajaynaynaa in ay helaan xuquuqdoodii inay helaan ayaan rajo fiican aan ka leenahay maxaa yeelay markii shaksi aan kula dagaalamayso kursi nin raga oo kaa dhaqaalo badan oo kaa xoog badan oo kursigaasayto malaha ay dhici karto inuu dhowr iyo labaatan sano oo ku soo fadhiyey waxaa dhacaysay in aan aan wax badan aan lumino oo oo oo xuquuqdeenni ah maxaa yeelay nimanka ragga way gabdhihii way ka dhaqaal badan yihiin way ka xoog badan yihiin kuraasta inay hore ugu fadhiyeen oo ay awood u sheegtaan dumarka ayaa dhihi kar dhici karta marka sanadkan xisbiyaan kala qayb geli doonaa doorashadii one man one boodaa la aadi doonaa dee markaas qof kasta waxqabadkiisii iyo gabdhihii waxqabadkoodii wuu muuqan doonaa marka sidaa calaa daraaddeed ayaan waxaan rajada aan leenahay ay tahay in ay sanadada dambe ay nooga duwanaato sanadkan uu nooga duwanaado haddii ilaahay yiraahdo intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa dhagaystayaal guud ahaan barnaamijka madasha haweenka toddobaadkan waxaana barnaamijka marti ku ahayd doctoraysa luul maxamed sheekh cusmaan oo ka tirsan hoggaanka ururada u dooda xuquuqda haweenka intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idiin leeyahay ramadaan mubaarak
saynab abuukar maxamed ayaa nala socodsiinaysa barnaamijkaasi madasha haweenka halkana ka soo jeedinaysay halkaad kala socoteenna waa washington markana ukrain iyo jarista kaalmadii maraykanka ee dalkaasi madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa waxa uu isniintii amar ku bixiyey in si deg deg ah loo joojiyo kaalmadii milatari ee la siin jiray dalka ukrain xukuumaddiisa ayaa sheegtay in tallaabadan ujeeddadeedu ay tahay in dhinacyada lagu cadaadiyay inay miiska wadahadalka isugu yimaadaan si xal nabadeed oo lagu maareeyo colaadda halkaasi loo gaaro arrintaasi ayaa kusoo beegmaysa iyada oo hogaamiyaasha yurubna ay ku adkaysteen in hubka la siiyo kiev muhiimna uu u yahay balse waxaa soo baxaya su-aalo ku saabsan inta ukrain dagaalka ay sii wadi karto wariyaha v o eda henry richwell ayaa warbixintan ka soo diray london waxaa soo jeedinaya xuseen maxamed
markii ay soo baxeen wararka sheegaya in maraykanku uu joojiyey hubkii uu siin jiray ukrain diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ruushka ayaa garaacayay magaalooyinka ukrain diblomaasiyiinta ukrain waxay sheegeen in go'aanka maraykanka uu yeelan doono cawaaqib halis ah tani waxay ka dhigan tahay in kumanaan qof ay dhiman doonaan magaalada bokrosvesk oo ku taalla duleedka donetsk dagaalku weli waa u socdaa waxaannu adeegsanaynaa qoriga hawsarka ee talyaaniga balse saanadda ugu badan ee aan helno oo ay ku jiraan kuwa boqol iyo shanta milimitir waxa ay ka timaadaa maraykanka waa nooca nato isticmaasho yurub iyo maraykankuba way adeegsadaan laakiin yurub miyay nagu filnaan doontaa waxaan rajaynayaa in arrintaasi ay suurtagal tahay isweydiinta ayaa ah yurub miyay dabooli kartaa kaalinta maraykanka ee hubka ukraine there are certain systems ranging from Patriot missiles all the way through to spare parts for.
waxaa jira noocyo hub ah laga bilaabo gantaalada batriot ilaa qalabka dayactirta daankiyada abrams iyo baabuurta dagaalka ee bradley kuwaas oo ay isticmaalaan ciidamada ukraine waxyaabahan yurub keligood ma hayaan waa inay ka soo iibsadaan suuqyada caalamiga ah taasina waxay qaadan doontaa wakhti laakiin ukraine si tartiib tartiib ah ayay u bilaabaysaa inay samaysato hubkeeda Probably about half the weapons which Ukraine is now using are provided uh, by its own defense industry.
ilaa kalabar And, uh, hubka ukraine ay hadda uh, adeegsanayso of the waxaa remainder, samaynaya it's about warshadaha half the difaaca United ee dalka States and inta the hartay others- kalabar waa the hub others maraykanku will be bixiyo the halka qaybta kale Europeans.
ay ka timaado yurub iyo dalal kale maraykanku waxa uu sidoo kale siiyaa ukraine taageero muhiim ah oo ay ku jirto gaarsiinta hubka reer galbeedka gudaha ukraine Finally, uh, the US plays a very important role in providing information intelligence.
maraykanku waxa uu door weyn oo muhiima uu ka ciyaaraa bixinta xogta sirdoonka ee ay u baahan yihiin ciidamada ukraine xukuumadda madaxweyne trump waxa ay sheegtay in hakinta hubku ay tahay si loo hubiyo in xal la gaadho Neither Europe, nor the United States, nor the Ukrainians can continue this war indefinitely. So yurub it's important maraykanka iyo ukraine everybody comes midkoodna to the ma sii table.
wadi karo dagaalkan si aan xad lahayn sidaasi darteed waa muhiim in dhinacyadu ay miiska wadahadalka isugu yimaadaan ra-iisul wasaaraha britain ayaa axadii sheegay in uu sii wadi doono taageerada kiyev Vice President Vance's claim that a lot of the European leaders who on social media and in public are four square behind Kiev.
madaxweyne ku-xigeenka Laakiin maraykanka private j d director vance Mark waxa uu Zuckerberg sheegay in hogaamiyaasha yurub is not inkastoo ay si entirely rasmiya u correct.
taageersan yihiin Junior ukraine Vance ay si continues gaara to uga roll shaki out qabaan Iran arrinta forces su-aashu waxay tahay and yurub ma also sii wadi alienate doontaa the in almost ay powerful taagto security ama allies of difaaceeda ay the xidhato former oo ay in yarayso the awoodeeda militari iyada oo markaasi ka cararaysa ka caraysiinaysa maraykanka oo ah saaxiibkooda ugu weyn dhanka ammaanka madaxweynaha ukraine volodimir zelenski ayaa talaadadii codsi u diray maamulka madaxweyne trump isagoo ku qoray barta x in ukraine ay ka go'an tahay nabad dadka reer ukraine oo weli la daalaadhacaya duqaynta ruushka hakinta gargaarka maraykanka waxay u tahay war xanuun badan Все ж таки, я сподіваюся, що він одумається. Не може жертва агресії.
waxaan rajaynayaa in бути trump uu винною dib ka в цьому.
fakari doono І dadka ще на dhibbanayaashu ma aha kuwo la ciqaabi karo Може, Європа якось допоможе тут. Ну, я надія лише на Європу.
laga yaabee in yurub wax naga caawiso rajada hadda waxay ku tiirsan tahay yurub cid kale ma hayno dhanka kale ruushku waxa uu soo dhoweeyey go'aanka maraykanka ee hakinta kaalmada militari isagoo sheegay in ay arrintani caawin karto in xal nabadeed la gaadho
mahadsaned xuseen maxamed ayuu kaasi ahaa uu warbixintaasi nala socodsiinayay uu soo diray wariyaha v o e da henry richwell halkaasi aad ka dhegaysanayseena waa washington markana dhegaystayaal waxaaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban magaalada muqdisho waxaa kusoo diyaariyey wariyahayaga cabdicasiis axmed barrow
soomaaliya oo ka mid a dalalka ku yaala geeska afrika sannadihii ugu dambeeyey aad ayaa loo dhimay qulqulkii dadkii tahriibka ahaa laakiin maalmihii ugu dambaysa waxaa soo baxaya in waddamo kale oo ku yaala waqooyiga qaaradda afrika ay aadayeen dhallinyaro fara badan kuwaasi oo doonaya in ay galaan safarro halisa oo tahriib ah oo ay ku gaarayaan qaaradda yurub meelaha qaar waxaa ka horreeya inay s- u sii gudbaan dalal ay ka mid yihiin ruushka islamarkaana halkaasi yurub ay ka galaan laakiin mushkiladu waxay noqotay mid taagan oo dhibaato ah waxaa horey u soo xurmay waddooyin ay ka mid ahayd liibiya haddaba suuragal ma tahay qulqulka dhallinyaradan in la xadido maxaase keenaya mar kale in ay soo baxaan dhallinyaro kale oo tahriibdoon ah kuwaasi oo ku qulqulaya waddamo ay ka mid yihiin tunuusiya iyo aljeeriya oo ka mid ah waqooyiga qaaradda afrika dooda gaaban ee maanta ayaan ku eegayaa waxaa jira aragti kale oo taagan oo dhahaysa ilaa iyo inta la abuurayo shaqooyin gudaha ah waxaa mar kasta abuurmaya fursado dhallinyarada u suurogelin kara inay tahriibaan laakiin doodaasi dood kale ayaa ka hortaagan oo dhahaysa soomaaliya xilligan shaqooyin ku filan ayaa jira oo ma mudna dhallinyaradu inay tahriibaan cismaan maxamed daahir iyo cabdulaahi shiikhdoon oo ka mid ah dhallinyarada aqoon-yahanka ee muqdisho ayaa igala qeyb galaya cismaan maxamed daahir ayaan ku hormarayaa in mar kasta ee cismaan weji ee cusub oo tahriiba la bilaabo iyadoo weliba social media hawaaidii ugu dambeysay la arkayo weliba tiktok in dhallinyaro fara badan ay ka hadlaan maxaa keenaya
waxaa keenaysa maadaama dowlad walba wadanka xukuumad walba imaataa markii laga rabay inay la imaato mashruuc cusub oo dhallinyarada lagu shaqaaleysiinayo ama fursado loogu abuurayo markii ay waayeen dhallinyaradu waxaan dhihi karaa waxay ku khasbiyiin inay la imaadaan wadooyin kale oo ay fursad ku abuuran karaan tahriibka waxa ugu badnaadee
tahriibka soomaha marka mushkilad halisa oo nolosha dhallinyarada khatar gelin karta iyadoo muqdisho shaqooyin ay ka jiraan u dhigmo weliba midda loo tahriibaya dakhliga ka iman kara waa jiraan laakiin tahriibka waxaan dhihi karaa waa xaalad halisa oo islamarkaana khatara laakiin in loo bareeraa waa xaalad halisteeda leh balse dad badan oo u bareeray wadooyinkaasna maray oo natiijooyin ka gaaray ayaan aragnaa badanka halistiisana way jirtaa laakiin aragtida aan qaba ayaa ah tahriibka ilaa iyo inta laga helayo xal dhallinyarada lagu shaqaaleysiiyo ama shaqaa loogu abuuro wadanka gudihiisa nabadii ammaanka wax laga qabto tahriibka lama xalin karayo lama joojin karaayo cabdulaahi sheekdoon waad arkaysaa doodda cabdulaahi maxamed cismaan waxa uu leeyahay waa in la abuuro shaqooyin marka aad fiiriso maanta oo aad barbar dhigto weliba wakhtiga laga soo gudbay toban sano ka hor oo kale nolosha iyo shaqadu isku mid miyay ka tahay soomaaliya
maya ma aaminsani fikirka maanta nin dhallinyaro ah oo lixdii saddexaad qaba oo caafimaad qaba oo waxbartay maanta inuu tahriibaani ma qabo maskax fiyowna ma tahriibto waxbay dhistaa ama waxbay curisaa qofka hadduu wax barto oo cilmi barto muhnadeeda maaha muhiimadeeda maaha inuu xafiis dowlo ka shaqeeyo ama oo waxyaabo kale oo ka shaqeeyo muhiimadda waxaa ah isaga inuu hal abuur la yimaado hal abuurkaasna oo ku dhiirado inuu oo miro ka guul gaaro guusha laguu sheegayo mar walba waa midda ugu muhiimsan oo ah adigoo wax bartay caafimaad qabo inaa waddankaaga dhexdiisa aa wax ku beero karto ku abuuro karto beero abuuro kartaa ganacsiyo yaryara abuuro kartaa sideedaba ninka maanta taajirka ama oo lacagta le arkaysa nolol hoose oo kasoo bilaabay marka noloshaada hoose haddaa adi aa ka bilowdid oo aad adigana hamigaadi niyadaada ilaahay tala saarato waxaa kuu hagaagaya wadiiqo kasta oo aad ku guuleysan kartid laakiin haddaa qalbigaada iyo niyadaada haddaa ka dhaadhiciso inaada guuleysahan weligaa ma guuleysanaysa xataa haddaa intaa tahriibtid aad yurub geshid ma guuleysanaysa maanta yurub dad badanaa tegay way ku fashilmay nolosha qaarkood derbijiifayaal ay noqdeen qaarkood guulay ka gaareen oo markii boqolkiiba labaatan la dhaho guulay gaareen laakiin guushaas waxaad mar walba ayaga ku niyad samaayeen inay guuleysanayeen laakiin nin wax bartay aqoon-yahan oo dalkii wax asagoo ku bara karo isagoo wax ku beero karo beero ku abuuro karo mashruucyo kale abuuro karo maanta inuu tahriibo ama uu niyad geliyo waxaa u maleynaha inta niyadjabka ka qaaday wadankaas oo tagana inuu ku niyad jabayo sababto ah wadankaasi nin dhallinyaro ah oo facaa ah ayaa wuxuu u abuurtay inuu guul ku gaaro oo nolol ku abuurto marka nin facaa wadan uu abuurtay oo guul ku gaaray adiga wadankaada intaa yaa uga cararaya waa marka cismaan maxamed daahir waad maqlaysaa doodaas yurub dadkii tegay in badan oo ka mid a kuma faa'idin fursadaha noloshana meel walbaa laga abuuri karaa soo dood maangala ma ah horta caladuul maanta haddaan bixi kara ka cusmaan ahaan waan bixi lahay horta bicitaanka iyo tahriibka soomaalida keliyana maahan afrika iyo wadamada eshiya ula sameeyahay caqabada jirtana waxaa waaye culeysaad ka jiro wadankaas nabad ha ahaato shaqaaleysiinta ha ahaato shaqada ha ahaato qofka soomaaliga ee maanta soomaaliya jooga ama muqdisho jooga hadduu is yihahdo shaqayso wax yarka uu ku shaqaysa lahay inta dhibaato iyo rafaad oo kala maraya waa dareemi kartaa canshuur ha ahaato koronto ha ahaato wax walba ha ahaato nabadgelyada ha ahaato marka dhalinyarada inay baxaan qofkii awooda inuu baxo uu tahriibo ama si kale ku baxee meesha la aadaya in nolol sax laga abuuraya yaa xaqiijin karaa wuxuu ku doodayaa sheekdoon in meesha la aadaba qaarkood soomaali fara badan ay derbijiif ku noqdeen oo guryalaana ku dhacday homeless noqdeen taasoo wax saxa ma ah qofka ujeedkiisa ku xiran tahay dadka laba sii u baxaan dad waalidkooda ayaa wado oo dad dhaqaale heesoo markay wadanka joogeen hore wax u haystay ayay ahaayeen oo markay xagga tagay nolosha inta la qabsan waayeen nolosha ka dhacay dadna waxay u baxeen inay nolosha la harjadaan oo wax qabsadaan ee meel iska soo saaraan waalidkooda afrika joogana ay kaalmeeyaan dadkaas badankooda kuu guulaysta waay laakiin kuwa ayagoo wax ku haysta soomaaliya xagga tegey noloshaas way jaalanjagaraynaysaa kumana guulaysanaa inay derbijiif noqdaan sababay u noqonaysaa
waayahay muqdisho dhalinyaro fara badana hadda ka shaqeeya oo weliba lacago fara badan sameeya qaarkood bajaajay wadaan waxaa laga yaabaa habeenkii kayd ahaan lacag labaatan doolara inuu dhigto si qaar ka mid a oon la hadlaba ay tilmaameen waqtiyo kala duwana weliba iyagoo mootooyinkooda wataan raacay marka aad fiiriso maanta in la yidhaahdo shaqala-aanaa jirta cabdulaahi oo haddana weli dhallinyaradu ay leeyihiin daruufo shaqaaleyn ayaa loo baahan yahay oo shaqaaleynta nagu yar doodaasi ma laisqabadsiin karaa
barow sidaa hore u sheegaba ee dowladdu ma wada kaafi karto dhallinyarada maanta markii la fiiriyo bercentageka ugu baran boqol toddobaatan iyo sagaalkiiba waa dhallinyaro dhallinyaradana dowladda ma wada kafaalo qaadi karto inta ay shaqaaliysiisay oo ilaaha calafka u siiya dowladda way shaqaaliysiisay intii shaqo abuuro kartana way abuurtay dad waxaa jiro tusaale oo kale waxaan bartay aniga jaamaca jaamacadan galay cilmiyo kala duwanaa bartay muhiimadda maaha inaa xafiis fadhiisto aniga waa ina aniga inta aan xafiiska helayo fursadeeda aan helayo oo dowladeed waa inaan abuurtaa shaqo shaqadaas oo mid nolosheyda aan ku kaafi karo aw sii noolaan karo dad badan hadda baraha bulshada markaa fiirsid dadka isticmaalo oo dibadda jiro qaarkooda calacalaya waxay ku calacalayaan hooyo iyo cafi hooyo kan iyeel waa ku fashilma nolosha waxaa keenayo markii hore uusa ka fiirsanba meeshuu aadayo iyo halka u socdo iyo nolosha guusha uu ka rabo oosan markii horeba a u cabirneen aniga anoo dalkayga joogo a waxaan samaysanaa jadwal jadwalkaasoo ah maanta maxaan qaban karaa beri maxaan qaban karaa guusha xigta ee ugu dambeysa maxay noqon kartaa waa inaa horta ani aa jadwalkii ani aa samaysaa haddaa jadwalkaiga samayso nolosheyda waxay noqonay mid aan ku guulaystay dowladdana ma wada awooda inay dhallinyarada shaqaalaysiiso adduunka xataa wadamada loo socdo dhallinyaradu ay raadinayaan inay tagaan oo reer galbeedka ah yurub iyo maraykan iyo kanada intaba dadka dowladda uma wada shaqeeyaan xitaa dadkan baxaya soomaalida dowladda uma wada shaqeeyaan shaqooyin dad iyagoo kale ah ee abuure inay ka shaqeeyaan maxaa diidaya sida sheekhdon uu horey ugu dooday in qof kale waxa uu abuuray adigaad nolol ka raadin lahayd dhulkaada dihan inaad adiga sabab u noqoto inaad fursad ka dhex abuurto horta waxaa lalahay qorax soo baxday sacba sacba ma qariyaan horta xaaladda waddanka waa ka- ka warqabnaa iyo afrikaba ka jirtaa siiba soomaaliya waa ka warqabnaa ka dhalinyaro ahaana ma ma saacidayso inuu horumar lixaala ka sameeyo ma sheegin qof waalidkiis iyo qaraabadiis ay kaalmeeyeen meel wax u dhigeen oo loo shaqeeyo ma sheegin laakiin qof aan miyaanay jiran kuwa shaqaystooo dhallinyaro ah waa jiraan waa jiraan laakiin kudhi lama dhahayo afri soomaaliya joog adoon shaqo haynin wax wax fara macnaha weertu kaalmeyahna uusan jirinin dowladiis dowladdiina ku garab qabanaynin meeshaas fadhi dhallinyarada la dhihi maayo ee qofkii awooday inuu baxo soomaaliya dhaqaalaha ugu badan wuxuu ka yimaadaa dibadduu ka yimaadaa haddaan beel isku sheegin dhaqaalaha soomaaliya ugu badan soo galaa wuxuu ka yimaada wadamadaas yurub galbeedku ka yimaadaa dadkii baxa ayaa dhaqaalaha soo dhiibaa marka dhallinyarada qofkii wadanka jooga oo imaansanaya awoodo inuu joogo macnaha noloshiisana ay ku filan tahay ha joogo qofkii baxayana inuu awoodo inuu baxa awoodaa ha baxo
waayahay ee xalkaan rabaa si kooban inaan ku weydiiyo xalka kosokow intaana gaarin waxaan ognahay hadda oo dad badan oo magaalada muqdisho kusoo laabtay oo dalka dibaddiisa markii burburka uu jiray ee tahriibay ee nolosha adag kusoo qabsaday markay kaaga waramayaan tusaale oo kale soddon sano nin ku dhahaya waxaan xaaqaya dhul ama waxaan aroorinaya qashin haddaaba qashin aada ka cararaysay oo aa u cararaysay inaa qaadid oo aada baabuurta qashimada la saara aa qaadis dalkaba way leedahay waa la abuuri karaa shaqooyin badan oo dalka waxaa jira oo yurub waxa yaalla inta lagu abuuri karo marka xalka waxaa weeyaan ninka dhallinyarada ah inuu isku kalsoonaado ilaahayna oo tala saarto waddankiisana oo iimaansado cismaan maxamed daahir iyo cabdulaahi shiikhdoon oo ah dhallinyaro aqoon-yahana oo ku sugan magaalada muqdisho ayay ahaayeen oo ka qayb galaya maanta dooda gaabana waan idila socodsiinaya anigoo cabdilcasiis barrow watan iyo kulanti dambe nabadgelyo
doodaasi gaaban intaasi aan kaga gudubna iyo cabdicasiis barrow halkaasi aad ka dhegaysanayseena waa washington markanna qhasaaqii bisha rabadaan aan ugu talagalnay dhegaysa habboon
تخرى الحسات السلام عليك السلام عليك حياك الضحى بحيدك بركة لها حياك كوبيك يوم إنا بقدر ربو هذا بقت تحيني بشير ما وري ولا سلاليك جاي بدن يا رسول الله يا حبيب الله خير خلق الله يا دخر العسات السلام عليك السلام عليك inaan u boqolo bartiya yiilku ku jiray usheedka baroortoon markaad luxudkan rabe oda boqotay xidhe bashir maure walaal salaniga geeya badan yaa rasuulalaahi yaa xabiibalaahi khayru khalqilaahi yaa dufra alxusati assalaam calayka assalaam calayka boqorkiina qira bulshada ugu yeedhi jiray inaan beledku marmaray bashleeyo ayaan rabe odaa boqotay xidhe bashir maawure walaal salaniga geeya badan yaa rasuulalaahi yaa xabiibalaahi khayru khalqilaahi yaa dufra alcusaati assalaam calayka assalaam calayka baraaruga markuu lahaa mukhtaar busan tudurguday inaan isku bifaoon kalkasha bacaadkaan rabe odaa boqotay xidhe bashir maawure walaal salaniga geeya badan yaa rasuulalaahi yaa xabiibalaahi khayru khalqilaahi yaa dufra alcusati assalaam calayka assalaam calayka gudaydu ayaan daraa kuwa baradii waxyiga macbuudku baxnaaniyeen madiinana beegsanow oda boqotay xidhe bashir maawure walaal salaniga geeya badan yaa rasuulalaahi yaa xabiibalaahi khayru khalqilaahi yaa dukra alcusati assalaam calayka assalaam calayka
nabi ammaankaasi aan ugu talagalnay idaacaddeenna galabnimo bisha barakeysan ee rabadaan awgeed ayaan kusoo gebagabeynaynaa idaacaddeenni galabnimo waa sahre cabdi axmed oo idinle intaynu mar kale ismaqli doono dhegaystayaal isma dhaafna haatan ee aynu wada dhegaysanno mar kale maawure walaal salaniga geeya badan yaa rasuulalaahi yaa xabiibalaahi khayru khalqilaahi yaa dukra alcusati assalaam calayka assalaam calayka